on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado koob iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaal beeleed dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka galgaduud iyo dadaalada nabad raadinta ee hadda socda in la joojiyo xabadda in la kala qaado maleeshiyaadkii ee halkaa isku hor fadhiyey in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga ah halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday in caasimadda dowladda galmudug la dhigo gogol nabadeed si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay
waxaa kalood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo ku amartay dadka ay ehladooda ku aasan yihiin qabuuraha iskuul bolisiyo inay kala baxaan oo ay u diyaarisay meelo kale oo ay dadka ku duugtaan qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaadna idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isniintii ku booriyey madaxda sare ee israel inay aqbalaan oo ay fuliyaan qorshaha biden ee ghaza kadib markii uu xoojiyey cadaadis caalami ah oo xamaas lagu saarayo si ay u ogolaato soo jeedinta xabad joojinta ee uu dhowaan ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay howlgalkii ugu dambeeyey ee deg deg ah ee bariga dhexe uu ka galo oo ah kii sideedaad tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'il iyo xamaas bishii oktoobar ayaa blinkan wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu iyo wasiirka difaaca yof galan kadib markii uu wadahadal kula yeeshay qaahira madaxweynaha masar cabdifataax al sisi si uu u riixo soo jeedinta oo wajahaysa hubanti la-aan cusub kadib howlgalkii badbaadinta ee lahaystayaasha israa'il ee lagu dilay falastiiniyiin badan iyo qalalaasaha xukuumadda netanyahu blinkan ayaa u sheegay netanyahu in maraykanka iyo hogaamiyaasha kale ee adduunka ay taageeri doonaan soo jeedinta qorshaha dhammaystiran ee madaxweyne biden taas oo horseedi doonta xabajoojin deg deg ah oo ka dhacda ghaza sii daynta dhammaan lahaystayaasha iyo kororka joogtada ah ee gargaarka bini'aadanimo ee ghaza sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iskudayga iyo dadaalada blinkan ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan la sheegay inuu ghaza ka dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu dhiig daadinta badnaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday kaasoo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo ruux diyaarad militari oo uu la socday madaxweyne ku-xigeenkii malawi solos kalus kalima ayaa la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigtay kadib markii ay lumisay xiriirkii ay la lahayd isgaarsiinta goobaha laga hago duulimaadyada ee dalka malawi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda dalkaasi diyaaradda ayaa duushay barqanimadii waqtiga dalka malawi waxaana duulimaadkaasi la socday madaxweyne ku-xigeenka iyo sagaal xubnood oo kale diyaaradda ayaa ka duushay caasimadda dalka malawi ee lilongwe hase yeeshee waxay ku guuldarraysatay inay ku degto garoonka caalamiga ah ee mazuzi oo qiyaastii saddex boqol iyo toddobaatan kilomitir waqooyi ka xiga caasimadda dalkaasi dalka malawi dowladda malawi ayaa sheegtay in dhammaan dadaaladii ay sameeyeen saraakiisha hay-adda duulista hawada ay ku guuldarraysteen inay helaan xiriirka diyaaradda madaxweynaha dalka malawi ayaa baajiyey safar uu dhowaan ku tegi lahaa dalka bahamas oo uu booqasho rasmi ah ku tegi lahaa waxaana uu ku baaqay gurmad deg deg ah oo lagu badbaadinayo diyuuradda uu la socday madaxweyne ku-xigeenka dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington guddiga uu madaxweynaha galmudug u magacaabay damiinta colaadda u dhexaysa beelo axaddii ku dagaalamay deegaanka laandheer ee gobolka galguduud ayaa xalay soo saaray go-aamo oo ku aadan xal u helidda iska hor imaadka guddiga ayaa sheegay inay ku guulaysteen oo ay kala qaadeen ciidamadii is-horfadhiyey sidoo kalena ay xaaladda hadda degan tahay laba maalin kadib markii uu halkaasi ka dhacay iska hor imaad culus oo in ka badan konton ruux ay ku dhinteen iyagoo intaa ku daray inay dhinacyada u dhigeen gogol nabadeed oo ay wada fariisiin doonaan wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqu oo xubinka ah guddiga oo aan waraystay ayaana marka hore iiga warramay go-aamada ay soo saareen iyo halka ay wax u marayaan guddigu wuxuu hore ka gala shaqadii loo egmaday wuxuu qaatay shirar kala duwan wuxuu isla markiiba fuliyey go-aamo masiiri ah oo runtii aan isleenahay laga maarmaanay ahaayeen kuwaasoo ahaa kow in la joojiyo xabadda in la kala qaado maleeshiyaadkii ee halkaa isku hor fadhiyey in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga ah halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday in caasimadda dowladda galmudug la dhigo gogol nabadeed oo ay ka soo wada qaybgelayaan dhammaan labada dhinac si buuxdana lagu amray odayaasha halkaa inay halkaa maaragtay ka soo qayb galaan si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay marka ma aqbaleen dhinacyada ay colaadda u dhexayso ee gogashaas la dhigay inay yimaadaan oo ay ka wada hadlaan oo arrimaha nabadda laga wada shaqeeyo waa aqbaleen ilaa xad inta inta dhimanna insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaan haddii ilaah iraado dhammaystiri doono waa gartay marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee oo dagaalada ay ka dhaceen ciidamada dowladdu waxay manajgareeyeen ama awoodeen inay halkaas si maaragtay nabadgelyadii dib ugu soo celiyaan islamarkaana kala dhex galaan maleeshiyaadkii halkaa joogay kadib dagaalkii doraa dhacana wax dagaala ama colays soo kordhay ma jiro ilaahina waxaan ka rajeynaynaa in ay sidaas noogu dhammaato marka runtii waxaan rabaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan bogaadiyo ammaano ciidamada geesiyaasha ah ee iyaga laftoodu ee colaysku ka soo gaaray ee kala dhexgalka dadka walaalaha ah marka waxaan dhihi karaa tillaabadii ugu habbooneed ee laga sugayay dowladda galmudug waa gudatay inta dhimanna waa dhammaystiri doontaa marka raje intee leeg ayaad ka qabtaan dhinacyada gogashaas aad u dhigteen intay isugu yimaadaan in lagu dhammeeyo colaadda boqolkiiba boqol aad baan ugu rajaweynahay si hor dhacana waa u helnay maaragtay kalsoonidaas hawshina oo egmadana waa ahayd go-aanka guud ee dowladduna waxa weeyaan in dhammaan dadka reer galmudug la nabadeeyo si kooxaha khawaarijta ah aysan u helin fursad ay maaragtay deegaanadooda kusii haystaan siaad og tahay arrintan dagaalada beelaha ee soo laalaabanaya waxaa gacan weyn kuleh kooxaha argagixisada ah mararka qaarna waxaa laga yaabaa in siyaasad kala duwani ay soo gasho marka si shacabkeenu uga badbaadaan dhagarta cadowgaas kala duwan waxaan ka shaqaynaynaa in isfahan weyn oo adag laga dhex abuuro dowladda iyo shacabka iyaga dhexdoodana la dhex dhigo nabad si loo wada gaaro barwaaqo runtii ka dhalata galmudug
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqow oo qadka telefoonka iigu warramayey dowladda soomaaliya ayaa amartay in dadka ay heladooda ku aasan yihiin qubuuraha iskuul buliisiya inay kala baxaan wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in dhulka qabuuraha iskuul boliisiya ay u baahan tahay wasaaradda qabuurahana ay meelo kale u diyaariyeen si dib loogu aaso warkan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay inay hadda u baahan tahay wasaaradda gaashaandhigga dhulka ballaaran ay ku aasan yihiin meydadkee loo yaqaana qabuuraha iskool buluusiya u dhexeeya isbitaalka yardameeli iyo albaabka garoonka hadde ee dhanka degmada xamar jajab daalkana ku haya qaybta muqdisho wasiir jaamac ayaa sheegay inay u baahan yihiin in laga saaro meydadka halkaasi ku aasan ee qabuura iskool buluusiya si wasaaradda gaashaandhigay fursad ugu hesho gaar ahaana ciidanka cirka ka kasoo bilaabanaya iridda eerboorka hadda ay tahay oo maaragta marina gate loo yaqaano uu ku yimaado isbitaalka yaardimili inta u dhexayso iyo badda inta ka xigta waayo dhulkaas derbiga ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qalan qaranka ay iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhi gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyey waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inay sidaa u fahamsanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid midda labaad shacabka soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halkaa ku jira dowladdu sida ay maaragta culimmadanu ay u sheegeen gobolka banaadir iyo booliiskan ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qubuurahan wixii oo fatwo ah ama diin ay qusaysana culimada ayaa ka hadashay sheekh cali wajiis oo ka mid a culummada soomaaliyeed oo ka hadlaya go-aanka xukuumadee la xiriira in ehelada ay kala baxaan meydadkooda qabuuraha iskool buluusi ayaa ku taageera go-aanka xukuumadda isagoo xuseyn markii horeba aysan shar ahayn in dhul dhan gudah lagu aasa meyd wuxuuna sheegay qofka meyd aasanaya in dhulka isaguu leeyahay ama uu yahay mid la waqfay marka culummadu juhdi ayay geliyeen waa la baaray waxaa la ogaaday sidaas dee fiqigaba ku cado kutubta dhan ay wada qorayso qofka meydka ah wuxuu xurmo leeyahay qofka qofka nool intuu leeyahay ka badanuu leeyahay marka waxaa waajiba meel la hubo oo marka hore sharci ahoo milkiyadeeda ama qof uu waqfay ama qofku hantidiisa gaarkaa dadkiisa oo ku aasan karaa isaga uu ku aasanaayo ama maaragta dawladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas amwaadda ah oo sharciyaysan in lagu aasaa waajiba ma bannaano waddo dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaaya aaggiisa oo xoola laga waraabinayo dadka ay cabaayaan iyo meelaha caamkaa mamnuucay ka taha meydka xurmadiisa ay dhaawacaysaa sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaaddooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan inay waajib ku tahay inay meydka shala haddii xaalad duruufa oo deg deg ah oo aan laga fiirsan oo xataa mararka qaarkood si fiican godka xataa aan loo qodi karin haddii lagu aasay maanta dalka amnigaa ka jira alxamdulilah dawladdii waa guulaysatay meelo badan ayaa shan la tii karna maanta la tii karaa waxaa waajiba marka in dadkan dadkii iska lahayo ay la baxaan lafahooda oo ay shimiteerooyinka la yaqaana inay geystaan taliyaha ciidanka booliska soomaaliya janaal sulub ayaa sheegay ka boolis ahaan inay si dhow ula shaqayn doonaan dadka raba in eheladooda ay kala baxaan qabuuraha iskool boluusiya kuwaasoo fulinaya amarka dowladda annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ka ciidan boliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududayno markay broseyska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska ee halkan joogi doonta haddii alla idmo si dhoway u wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii alla idmo broseyska la bixitaanka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
howlgal ay magaalada garowe ka sameeyeen habeenadii lasoo dhaafay ciidamo isku dhaf ah ayay ku soo qabteen muqaadaraad lagu gubay garowe sidoo kalena la xukumay dadkii lasoo qabtay ama lagu soo qabtay muqaadaraadkaasi faahfaahinta warkan waxaa garowe nooga soo diray wariyaha v o e da nuux muuse birjeeb
maxkamadda ciidamada ayaa soo bandhigtay muqaadaraad isugu jira xashiishad iyo qamri kaasoo dhammaantood laga soo qabtay magaalada garowe howlgal ay sameeyeen ciidanka amniga habeenadii lasoo dhaafay waxayna maxkamadda xukun iyo ganax lacageed ku riday afar qof oo lagu soo qabtay iyo saddex ka maqan gacanta booliiska sida ay isxaafadda u caddeeyeen xeer ilaalinta ciidanka waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus u fadhiisatay dembi ciqaabeed waxaa sidoo kale maxkamadda lagu keenay lagu hor keenay afartan eedaysane shan boqol sagaashan iyo shan dhalo oo khamri ah iyo shan iyo labaatan kiilo oo xashishada sidaas darteed maxkamaddu waxay xukuntay siddeed sano oo xariga midkiiba iyo afar kun oo dollar oo ganaaxa midkiiba sidoo kale maqanayaasha waxaa la farayaa booliiska in la soo qabto mar allaale markii la qabtana xukunkooda uga bilaabmi doono haddana waxay maxkamaddu amraysaa in la gubo xashiishka dhalada khamrigan la jejebiyo dhammaantii waxay maxkamaddu gaadiidkii iyo hubkii laga qabtay eedaysanayaasha u xukuntay dowladda gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir iyo taliyaha qaybta booliska nugaal maxamed cali axmed ayaa ka digay in sidoo kale hub lagu dhex sito gudaha magaalada garowe ballankii aanu qaadnay oo hay-adaha garsoorka aanu ka dalbannay sida deg deg ah baa loo fuliyey shan boqol sagaashan iyo dhowr dhalo iyo intaas oo bokis oo xashiishada ayaa lagu xukumay afartan eedaysane iyo inta kaleetoo maqan digniin waxaan u dirayaa dhammaan cid kasta oo qori wadata oo magaalada la dhex mari jidhay waxaan leeyahay qoryihiinna guryihiinna dhigta haddii alla kuu roon yahay ciddii ciidanku soo qabto sharcigaa lala tigsanayaa xukun baana ku dhacay wasiir dowlaha amniga puntland kayse cabdi yuusuf oo goobta isagana ka hadlay ayaa sheegay in howlgalka ka socda garowe ay noociisa ka fulin doonaan dhowaan dhammaan magaalooyinka kale ee puntland gobolladoo dhan baa laga fulinayaa ha loo diyaar garoobo ha lala socdo ta kale waxaan halkan farriin gaara uga dirayaa shacabweynaha garowe inay ciidamada la shaqeeyaan howlgalka ka socday garowe habeenadii ugu dambeeyey ayaa yimid kadib markii muqaadaraadka uu qamrigu ka mid yahay uu ku soo batay magaalada sidoo kalena uu abuuray xaalado amni xumo gudaha magaalada dadka reer garoobana ay ka muujiyeen walaac badan arrintaasi iyagoo in badan ku dhaliilaya ciidanka amniga inaysan arrimahaasi u muuqan balse habeenadii ugu dambeeyey ayaa waxaa muuqanayay howlgalka ciidamada oo ka duwan kuwii hore runtii farxad weyn bay noo tahay inaan goobjoog u noqonno ina la fulinayo maandooryihii laga soo qabtay kaasoo ah aafo runtii haysatay maxaanku idhahdaa gobolka horena dee ay u socotay howlgalku laakiin dowladdu ay macnaha soo jeedisay in howlgal deg dega lagu fuliyo arrintaas nuux muuse birjeeb v o a garowe
balli ama warbiyood oo ku taala xaafad ka tirsan magaalada hopkins ee gobolka minnesota ayaa waxaa shalay laga helay meydka ilmo yar oo soomaali ah oo afar jir ah kaas oo lala'aa ilaa aroortii maalinta axadda ilmaha oo lagu magacaabayay aweys maxamed oo qabay xanuunka awtisamka ayaa booliska iyo dadka deegaanka ay raadinayeen maalmihii lasoo dhaafay muuse maxamuud muuse xasan b b c oo ka mida hogaamiyaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo aan qadka telefoonka kula xiriira ayaana iiga waramay canuga meydkiisa lasoo helay iyo weliba sida xaaladda ay tahay
bismillahi raxmaan raxiim samaka waa mahadsan tahay axaddii ayaa la waayey wiilka soomaaliga oo afarta sano jira oo la yidhaahdo aweys axmed cali oo degan degmada hopkins ee gobolka minnesota runtii toddobadii subaxnimo markii la ogaaday in la waayey annagu markiiba goobta ayaan gaarnay haddaan nahay madaxda iyo jaaliyadda iyo booliiskiiba kadibna waxaa la bilaabay baaritaan axaddii oo dhan runtii waa la goobayey mondaydii ayaa waxaa la helay maydkiisii lix saac oo duurnimo runtii communitiga iyo dadkii deganaa magaalada hopkins iyo jaaliyadda iyo booliiskiiba baaritaan xoogle ayaa la baaray annaguna marka hore runtii waxaan tuhumaynay waxaa u dhowaa meel biyo ah oo wara biyahaas ayaa runtii xoogga la saaray oo lays oran karay uu ku dhici karay marka biyihii baa laga baaray iyo goobo kalaba laakiin biyihii ayaa laga helay lix saac oo dirnimo isniintii bay heleen marka allah u naxariisto qoyskii iyadoo tacsiinaynaa aweys maxamed waxa waa afar sano jir soomaali ah degan magaalada hopkins marka welina hadda maydkii waxaa la geeyey isbitaal ku yaalla degmada henibin ee gobolka minnesoto hadda annaga community ahaan iyo jaali ahaan waxaan isku imanaynaa berito si looga wada hadlo qorshihii aaska waxaa sheegtay ilmo yar oo afar sano jir ah marka ilmaha biyaha siduu ugu dhacay miyaa lagu riday booliska maxay idiin sheegeen ilaa iyo hadda xilliyada badanaa shirarkan horey u dhaceen gobolka minnesota oo kale oo hore ayaa intaan u dhacday weliba gaar ahaan ilmaha qaba cudurka dhimirka ama loo yaqaan autismka marka dabcan cunuga familkan waxay waayeen seven in the morning laakiin siduu ku baxay iyo ciddii ugu dambeysay waxaasoo dhan booliiska ayaa hadda baaritaan wada waxayna la kulmeen waalidkii welina warbixin ma soo saarin cunuga muxuu qabay oo xanuun ah ilaa iyo hadda oo laga sheegay wuxuu qabay autism waa ilmahan qaba autismka ama cudurka maskaxda ah inta badanna ilmahaas runtii waa ilmo aad iyo aad u fudfudud carara u baahan taxadar dheeriya in la ilaaliyo marka waana jiraan ilmo badan oo soomaaliya oo qaba cudurka marka runtii marka arrintani dhacday annagu horena way u dhacday waxaan maantay la kulanay wasaaradda caafimaadka ee gobolka minnesota waxaan ka codsanay runtii in la keeno qalab ama bijar ama mashiin lagu xiro ilmaha oo at least waxaa la ogaanaya qofka marka uu baxo locationkuu joogo arrintaana waa arrin marka u baahan in la horgeeyo baarlamaanka
maxamuud waxaa sheegtay in dhacdooyinka noocan ay soo noqnoqdaan marka maxaa keenaya oo soo celcelinaya waxaa imaan karaa laga yaaba aqoon la-aan waxaa laga yaaba wacyigelin la-aan iyo waalidkii oo ku cusub yahay cudurkan sababtoo ah annaga ma naqaano cudurkan autismkaa sida loola dhaqmo waalidka iyo ilmaha marka wax nagu cusub weye saas baa keenaysaa maxaa ujeedinaysaa marka waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool minnesota ee dhacdadan hadda arkaya ama la socda kiiskan cusub ee soo kordhay waa runtii waxaan waalidka runtii kula talinaya marka ugu horeysa horta in tababara badan dowladda iyo communitigaba ay qeyb ka qaataan oo la siiyo dadka ilmahooda qabaan cudurkan autismka ah waalidkii tababar waalidka laftigiisii loo diyaariyo ama uu except gareeyo sidii cunugan cudurka qaba uu la tacaali lahaa u hayn lahaa oo waalidka laftigiisii xirfad buu u baahan yahay iyo tababaro ula macbilo tan kale waalidkuna waxaa fiican inay u feejigan yihiin ilmaha oo kale inay gacanta markasta hayaan la socdaan sababtoo ah ilmahan qaba cudurkan way kaa tegi karaan waa kaa ordi karaan ila qof caadi oo normal maaya marka runtii taas waa mid midda kale tan aan sheegay oo xalka ah waa tan aan codsanayno in lagu xiro mashiin ama g p s la soconayo cunuga dhaqaaqaysa iyo meesha uu joogo hadhowna u fududaanaysa haddii xataa uu baxo markiiba si loo ogaado hadda waxyaabaha dhacay oo kale cunuga intaas saaca oo dhan buu maqnaa lamana ogeyn taas baana keenta marka dhibka
kaasi wuxuu ahaa maxamuud muuse xasan oo ii warramayey ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo iskaashanaya ayaa shalay kooxda al-shabaab kala wareegay deegaanka buulaxaaji oo qiyaastii siddeetan kilomitir dhinaca galbeed u jirta magaalada kismaayo kadib markii ay qaadeen wejiga koowaad ee howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab buulaxaaji ayaa waxaa isaga baxay kooxda al-shabaab ka hor inta ciidamada isgarabsanaya aysan gudaha u gelin wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oon telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada kismaayo ayaana arrimahaasi iiga waramay
ciidamada geesiyaasha ah ee jubbaland iyo kuwa xooga dalka maanta waxay guulo muhiima ay ka gaareen howlgalka deegaanada jubbaland looga ceerabtirayo khawaarijta oo maanta si rasmiya u bilowday ciidamada ayaa waxay la wareegeen deegaanka buulo xaaji ee degmada badhaadhe halkaas oo ay si nabad ah ay ciidamada ay ku tageen markii ay iskaga carareen khawaarijta marka waxaan ay sameeyeen in deegaanadii la qabtay ay sugaan bulshadii ay la hadlaan u sheegaan dowladdii inay timaaday khawaarijtiina ay halkaas iskaga carareen marka dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam uu mataqaanaa ciidamo usoo xiray tababar kuwaasi oo qeyb weyn ay ka qaadanayeen sidii mataqaanaa howlgalladaas ay ugu diyaar garoobi lahaayeen ugu dambeyn maanta ayuu alla subxaana wa tacaala inagu guuleeyey in ciidamadii howlgal qaadaan howlgalkiina wejigiisii ugu horreeyay lagu guuleystay
waa gartay marka waxaa sheegtay in ciidanka ay la wareegeen deegaanka buulaxaaji marka haddii aad sharaxaad naga siiso buulaxaaji halkey ku taalaa masaafo intee lag ayse u jirtaa magaalada kismaayo deegaanka buulo xaaji ilaa iyo siddeetan kilomitir ayuu jirtaa mataqaana magaalada kismaayo waxayna ka tirsan tahay degmada badhaare marka deegaanka horey waxaa u joogi jiray khawaarijta oo dadku ku dhibaateyn jiray oo dadku mataqaanaa fikrado khaldan oo xag jira deegaanka dadka deegaanka u sheegi jiray ceelasha ayay ka dhibaateyn jireen isku socodkii ma wanaagsanayn maanta waxaa guul ah ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka oo iskaashanaya inay door fiican ka qaataan in deegaankii la sugo jubbaland waxay diyaar u tahay markan in ay khawaarijta la dagaasho waktiga ugu badan waxaan gelinaynaa deegaankii in la sugo in ciidamadan dhiirogelino in deegaanada dhiman iyo degmooyinka dhiman maalmaha soo socda in ciidamada ay kasoo jeesan doonaan hadduu ilaahay idmo markii ugu dambeysay dagaal aynu la galno ee khawaarijta xilli fatahaadaha ay mataqaanaa aan uga soo gurannay xerooyinkii fatahaadihii dhacay markaa markay yimaadeen asadkii oo dhan ay burburiyeen xerihii ciidamadii meeshii biyaha galay xitaa maysan dhaafin miinooyin ayay ku wada xireen ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu jubbaland ku guuleeyey in miinooyinka dib loo saaro xerooyinkiina aan dib ugu laabano
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oo ii warramayey haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii aweys khamiis iyo luul jaylaani heestaasi saanta soo qaaday ay ku luuqeeyaan aweys khamiis iyo luul jeylaane ayaa u dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamka tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.